halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aruurnimo axada lix iyo tobanka bisha juun sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo xaggiina saaka iyo caalamka idaacadda waxaa idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saakana waxaa ka mid ah magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari kenya oo la gaarsiiyey meydadka askar kenya ah oo ku dhintay miino kula qarxday waddada
waxaan helnay oo naloo keenay toddoba meydad ah oo ciidamada iyaga ah sidoo kale laba dhaawac ayaa sidoo kale iyaguna naloo keenay sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa booliiska soomaaliya oo u digay waalidiinta iyo dadka milkiilayaasha ah ee guryaha magaalada muqdisho waxaan kaloo ku rugelinaa shacabka in ay ka fiirsadaan nidaamkii laga hadlayna ay raacaan oo ah kiraynta guryaha inaana gurigooda ka kiraynin qof al-shabaab ama qof argixisaa dalkan wuxuu ku jiraa dagaal aanan u aabba yeelayn maatada ummadda soomaaliyeed hantida ummadda soomaaliyeed cidna aanan ka naxaynin oo ay tahay muqadas qof kasta muwaadin oo soomaaliya oo damiir leh inuu kaalintiis ka qaato
sidoo kale waxaad maqli doontaan murashaxiinta u tartamaya doorashooyinka jubbaland oo kulan toddoba cisho u socday uu ugu soo gabagaboobay magaalada nairobi qodobadaas iyo kuwo kaleba waxaan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga amiir maxamed bin salmaan ayaa dowladda iiraan ku eedeeyey weerarkii lala beegsaday laba markab oo saliidda qaada oo ka dhacay gacanka cumaan dhaxal sugaha sacuudiga ayaa ugu baaqay beesha caalamka in ay tallaabo adag ka qaadaan falka ay ku kacday dowladda iiraan sida uu hadalka u dhigay qaraxyadan lala beegsaday laba markab oo ay leeyihiin norway iyo jabaan ayaa ka dhacay khamiistii gacanka cumaan waxaana ay ku soo beegmeen iyada oo ra-iisul wasaaraha jabaan shinsu abey oo isla maalintaasi booqasho ku joogay dalka iiraan ujeeddada booqashada ra-iisul wasaaraha jabaan ayaa ahayd inuu dejiyo xiisadda u dhexaysa maraykanka iyo iiraan dhaxal sugaha sacuudiga ayaa ku eedeeyey dowladda iiraan in ay xaqdhowri weyday ra-iisul wasaaraha jabaan oo marti u ah islamarkaana dadaal dhexdhexaadina waday amiir maxamed bin salmaan ayaa sidaasi u sheegay wargeyska al-sharq al awsad ee laga leeyahay dalka sacuudiga hogaamiyaha hong kong karia lam ayaa waxa ay hakisay xeer muran badan dhaliyey xeerkaasi ayaa haddii la ansixiyo wuxuu u ogolaanayaa in dadka loo masaafuri karo shiinaha halkaasi oo ay suurtagal tahay inaysan cadaalad helin amaba lagu xadgudbo xuquuqdooda go-aanka hogaamiyaha hong kong ayaa waxa u yimid kadib markii dowlad goboleedka magaaladaasi ay ka dhaceen banaanbaxyo waaweyn muddo ka badan toddobaad shir jaraa'id oo deg dega oo hogaamiyaha hong kong ee qabatay ayaa waxay ku sheegtay iyadoo saxaafadda la hadlaysay in xukuumadda ay hakisay xeerkaasi ilaa iyo inta wadatashi dambe la ysugu soo laaban doono
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a saraakiisha ciidamada booliska soomaaliya ayaa ka warbixiyey labadii qarax ee ka dhacay magaalada muqdisho shir jaraa'id oo uu qabtay xalay fiidnimadii taliyaha ciidamada booliska soomaaliya ayaa waxa uga warbixiyey qaabkii ay u dhaceen qaraxyadii magaalada muqdisho iyo khasaarihii ay geysteen waxaana boolisku ay sidoo kale fariin u direen waalidiinta iyo milkiilayaasha guryaha magaalada muqdisho wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste ayaa faahfaahinta warkan inoo haya dowladda federaalka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixisay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed shir jaraa'id oo uu fiidnimadii xalay magaalada muqdisho ku qabtay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal bashiir cabdi maxamed americo ayuu ugu horreyn uga warbixiyey qaabka ay u dhaceen labadii qarax ee shalay ka dhacay muqdisho iyo khasaaraha ay geysteen waxaan halkan usoo istaagay anigoo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska ah taliyaha ciidanka booliiska inaan warbixin idinka siiyo dhacdooyinkii maanta ka dhacay magaalada waxaa ka dhacay laba qarax oo isxiga magaalada xamar kan koowaad uu ka dhacay taallada sayidka agaarkeeda meesha la yidhaahdo masaajidka ka soo horjeeda shirkadda haas waxaa ku dhintay sagaal qof waxaa ku dhacwaamay shan iyo labaatan qof qaraxa labaad ayaa wuxuu ka dhacay agaarka hotel afriik gaar ahaan meel u dhow barta kontaroolka ee waddada eerboorka aada waxaa ku dhintay ninkii gaariga wada qaraxa ah dhagarqabihii iyo kii la socday oo ku dhaawacmay oo ciidanka booliiska hadda ay gacanta ku hayaan taliyaha ciidanka booliska ayaa sheegay in gawaarida labada qarax loo adeegsaday ee ahaayeen kuwo ay ku raad joogeen ciidamada amniga labada gaari ee qaraxaysiday waxaa ku raad joogay labadaba ciidanka booliiska mar walba iyagoo fiirsanaya fursad ay ku joojiyaan mid waxaa loogu yimid barxadda sayidka ayaa xabadaha lagula bilaabay laabadku ku galay halkaasu ku qarxay kan labaadna sidii loo wadaystayna waxaa ku qarxay meesha haddaan idiin soo sheegay ah geedegeenka waddada airboorka qaraxdaha sidoo kaleeto waxay geysteen khasaaray geysteen khasaare waxay u geysteen baacmushirka shaqaynayey waxay u geysteen khasaare dhismayaashii meeshaas shacabka ay lahaayeen haddaba shacabka soomaaliyeed gaar dhammaan ahaanba caam ahaanba waxaan ka codsanaynaa oo ciidanka boliiska codsanaya habeenay maalinba taagan in ay amnigooda wax ku darsadaan waxaan uga mahad celinaynaa shaqada wanaagsan ay ciidankan lahayaan qarkii uu soo tallaabay ninkii ugu horrey soo sheegay nin shacab u ahaa ugu dambayntii jenaraal bashiir cabdi ameeriko taliyaha ciidanka booliska ayaa fariin ku aadan inayan guryahooda ka kireen cid aan la hubin u diray qaybaha kala duwan ee bulshada muqdisho waxaana waalidiinta uu ku booriyey inay dhaqdhaqaaqa ubadkooda si dhow ula socdaan waxaan kaloo kurugelinaa shacabka in ay ka fiirsadaan nidaamkii laga hadlayna ay raacaan oo ah kiraynta guryaha inaana gurigooda ka kiraynin qof al-shabaab ama qof argaxisaa dalkan wuxuu ku jiraa dagaal aanan u aabba yeelayn maatada ummadda soomaaliyeed hantida ummadda soomaaliyeed cidna aanan ka naxaynin oo ay tahay muqadas qof kastoo muwaadin oo soomaaliya oo damiir leh inuu kaalintiis ka qaato uu soo sheegay meesha wax ka jiraan waalidiinta aabbayaasha iyo hooyooyinka soomaaliyeed waxaan uga digaynaa inay guryahooda aanay ku haysanin qof al-shabaab ah haddii shaki ka galo ilmahooda xitaa inay soo sheegaan oo ay dhibku geysanaya ka badan haddii ay qariyaan waxaan shaki aanu ku jirin inay sharciga jebinayaan dalka inoo yaalla inay laftigooda qayb ka noqonayaan dembigaas la galay inay ka mid noqonayaan guryaha la karaynaya in laga taxadiro ilmaha guryaha lagu haysto in hoos loo fiiriyo ilmahaagu inuu yahay ilmo saalaxa oo aan la tashkiilin iyo inuu yahay ilmo tashkiilsan hadday noqoto ilmahaaga in lasoo tashkiilaya shaki hadduu kaa galo soo sheeg waa kula garabgelaynaa waa ku gacan qabanaynaa waa fiirinayna xaaladaas waxaan kaala qaban karno anuguna shirkan jaraa'id ee taliyaha ciidanka booliska ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ay mar keliya laba qarax ka wada dhaceen waddooyin muhiima oo ku yaala magaalada muqdisho waxaana jirta in qaraxyadani ay ku soo aadayaan iyadoo ciidamada dowladda ay wadaan dadaallo la xidhiira sugidda amniga islamarkaana inta badan waddooyinka magaaladu ay xidhan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenyana waxaa la gaarsiiyey isbitaalkiisa toddoba ka mid ah meydadka ciidamada booliiska ee dalkaasi kenya kuwaas oo imiina kula qaraxday deegaanka qorof xarar oo ku yaala xuduudda soomaaliya iyo kenya waxaa sidoo kaleeto dib loo helay laba ka mid a askartii kenya ee loweysanaa waxaana dhacdadaasi ka hadlay warbaahintan uu xaqiijiyey taliska booliiska ee gobolka waqooyi bari ee kenya wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warkan kasoo diray magaalada gaarisa toddoba ka mid ah ciidamada booliiska dalkani kenya ayaa meedkooda waxaa la keenay isbitaalka guud ee degmada wajeer kadib markay miino kula soo qaraxday inta u dhexaysa deegaanka qorof xareer iyo konton oo u jiro afar kilomitir oo keliya xuduudda soomaaliya iyo kenya guddoomiyaha gobolka wajeer rivard kibara oo shir jaraad ku qabtay kadinka hore isbitaalka guud ee degmada wajeer looga gelaya ayaa sheegay in toddobadaasi haatan ay soo gaareen isbitaalka guud ee degmada wajeer loona kala dhoofin doono meydadkooda goobihii kala duwanaa ee ciidamadaasi ay ka soo kala galeen ciidamada booliiska dalkani kenya laba ka mid oo dhaawacana halkaasi la keenay waxaan helnay oo naloo keenay toddoba meydad ah oo ciidamada iyaga ah sidoo kale laba dhaawac ayaa sidoo kale iyaguna naloo keenay waxaa kaloo jirto in mid ka mid ah raggii ciidamada booliiska ka tirsanaa ee firxaday mid ka mida soo bad qabo dib loo helay waa la daaweynayaa dhammaantood waxaa lagu daaweynayaa isbitaalka guud ee degmada wajeer ciidamadayagu waxay joogaan konton waxayna raacdaysanayaan halka kooxda dhibaatadaasi u geysatay ciidamada iyaga kale balse waxaan aaminsannahay in dhanka soomaaliya ay xuduudda uga gudbeen waxaana howlgalkaasi uu soo gabagabobi doonaa maalinta berita ah qoraal warbaahinta dalkani kenya u qeybiyey xafiiska taliyaha ciidanka booliiska dalkani kenya hilary mukombay ayaa waxa uu ku sheegay in ciidamada booliiska gaariga laanguruusashe wajeer laga lahaa ay ahaayeen kow iyo toban askari oo keliya waxaana jirtay warbixinno kaloo sheegayay in ciidamadu tiradaasi ka badneed balse taliyaha ciidanka ayaa waxa uu sheegay in toddoba ka mid a ciidamadaasi ay dhinteen labana sidoo kale lagu dabiibayo isbitaalka guud ee degmada wajeer shabaab ayaa dhacdooyin saxiigo noocaas oo kalea inta badan ka geysanayay xuduudda kenya ee soomaaliya deegaanada dhaco afduubka haatan kooxdaasi lagu tuunsan yahay inay ka geysatay deegaanka konton waxaa ka horreeyay afduub kaloo koox ka tirsanaa al-shabaab ay u geysatay laba dhakhtar oo ka yimid dalka kuba isbitaalka guud ee degmada mandheera maxamed farax shire v o a garisa
degeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda haatase maraykanka dimuqraadiyiinta maraykanka ayaa si dhaqsaa uga jawaabay hadal uu dhowaan yiri madaxweyne donald trump oo muujinayey inaanu khalad ahayn inuu ka dhagaysto dal shisheeye haddii ay usoo gudbiyaan xog la xidhiidha siyaasiyiinta ay siyaasadda isku hayaan hadalka trump ayaa dhakafaar ku noqday xitaa saaxiibadiisa jamhuuriga waraysi uu siiyey wariye george stevanobolos oo ka tirsan t v-ga a b c news oo baxay arbacadii lasoo dhaafay ayuu trump ku sheegay in haddii dal shisheeye uu xogta siyaasiyiinta kula baratami doono doorashada labada kun iyo labaatanka uu u yabooho inuu ka dhagaysan doono wariyaha v o eda zlytica howg ayaa kusoo waramaysa in kuwa naqdiya siyaasadda madaxweynaha ay warkaan hadalkiisa casuumadu uu fidiyey dala shisheeye inay faragelin ku sameeyaan doorashada maraykanka nuur xasan nuur ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya nancy belosi oo hoggaanka u haysa aqalka hoose ee wakiilada ayaa khamiistii sheegtay in trump uu muujiyey inaanu kala garanaynin saxa iyo khaladka
qof kasta oo dalka ku sugan gebi ahaanba waa uu la yaabayaa waxa uu madaxweynuhu ku hadlay habeen hore dhammaan waa wax lala yaabo ha yeeshee waxa uuba caado u leeyahay inuu sameeyo hadallo lala yaabo tani waxa ay xariiqaysaa wax gebi ahaanba anshax darro ah oo aanu isagu yaqiinsan hadalka madaxweynaha oo telefishinka laga baahiyey ayay ku adkaatay xisbigiisa jamhuuriga inay difaacaan kevin mccarthy waa hogaamiyaha kooxda laga tirada badan yahay ee aqalka wakiilada waxa aan daawaday madaxweynahan oo ka soo horjeeda sharikadaha shisheeye islamarkaasina aan u oggolaanin dal shisheeye inuu soo fargeliyo doorashadeenna senator mitt remney oo laga soo doorto gobolka yuta kana mid ah xisbiga jamhuuriga islamarkaana laba jeer madaxweyne u tartamay ayaan isagu isku dayin arrintani
taasi waxaa laga yaabaa in gebi ahaanba ay tahay sharci darro haddii aanay ahayn waxaa inagu waajiba inaannu xaqiijinno inay tahay mid sharciya balse in loo oggolaado dowlad shisheeye inay isku daydo islamarkaasina ay qayb ka noqoto lafahanteeda doorashadeenna waa wax aanan oggolaan doonin noqonna doonta mid aad uga soo horjeeda heybadda dimuqraadiyadda xubnaha koongareeska ayaa si aqlabiyad leh u cambaareeyey faragelintii ruushka ee doorashadii maraykanka ee sannadkii labada kun lix iyo tobankii waxaana suurtagal ah inay u codeeyaan tallaabooyin sharci oo amniga doorashada lagu sugayo balse dadaaladan waxaa hor istaagay hogaamiyaha aqlabiyadda senadka mitch mcconnell oo taageersan madaxweyne trump shak shuma oo ka mid ah xubnaha dimuqraadiga ee ugu sarreeya aqalka senadka ayaana arrintan shaaciyey khamiistii
waxaynu haysanaa dhowr sharci oo lagu dhan yahay oo ammaanka doorashadeenna ku saabsan kuwaasoo keliya halkan sanadka laga wiiqayo waxa aynu haysanaa sharci uu soo gudbiyey xubin sare oo guddiga sirdoonka ah kaasi oo hawsha sharciyada ololaha ka dhigaya in f b i da ay u gudbiyaan haddii awood shisheeye ay u bandhigto inay caawiso si sahlan awood shisheeye ayaa u timi ololahaaga islamarkaana kuu soo bandhigtay caawinaad waxaad u sheegaysaa f b i da dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in sharcigu uu wiiqmo sababtoo ah taageerada adag ee trump uu ku leeyahay codbixiyayaasha jamhuuriga taas oo ay barbar socoto haddii sharci dejintu ay trump si furan ugu hor timaado intaasi ay halis gelinayso in dib loo soo doorto
warbixintii wariyaha v o eda zalatika hog waxaa inoo soo koobiyay islamarkaana inala socodsiinayey nuur xasan nuur halkaad kala socotaana waa v o a
weli washington ayaad nagala socotaan qaar ka mida musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee maamul goboleedka jubbaland ayaa magaalada nairobi shalay waxaa ugu soo gabagaboobay kulan kulankaasi waxay uga dhawaaqeen inay ku mideysan yihiin urur musharaxiinta ay si kulul ugu cambaarayeen sidoo kaleeto dhinaca kale tacadiya xadgudub ay sheegeen in maamulka hadda talada hayo jubbaland ka jira uu musharaxiinta qaarkood u geysanayo musharaxiinta ayaa ku baaqay inay soo saareen waxa ay soo saareen baaq ay u dirayaan madaxweynaha talada hayo oo ay ku eedeeyeen inuu si shaqsi ah u isticmaalaya awoodda maamulka waxaana arrinkaasi imaanaysaa xilli maalintii shalay ahayd ciidamo ka tirsan booliiska magaalada kismaayo ee weerar ku qaadeen sida la sheegay guri loo diyaarinayay mid ka mida musharaxiinta oo lagu magacaabo doctor cabdulaahi xirsi qorax maxamed ibraahim shakuul oo ka mid a hogaamiyaasha xubnaha shalay ku shira magaalada nairobi ayaa wariyahayaga qadar maxamuud xareed uga waramay waxay tabanayaan waxaa magaalada nairobi isugu yimid qaar ka mida murashaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo ee jubbaland toban musharax baa isu timid muddo toddoba beriya ayayna kulmayeen oo ay ka kulmayeen sidii loo wajihi lahaa doorashada dhowaan la filaya inay ka dhacdo jubbaland ugu dambaystiina waxay isla qaateen in la sameeyo lagu dhawaaqo gole murashaxiintaasi ay u idil yihiin oo lagu magacdaray midowda musharaxiinta isbedeldoonka jubbaland golahaasi hadda waxaa xubno ka ah toban musharax wuuna u furan yahay dhammaan murashaxiinta kale waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno dhammaan dadka isbedeldoonka ee reer jubbaland oo dhan baan diyaar u nahay inaan la shaqeyno insha allahu tacaala wuxuu leeyahay goluhu guddoomiye iyo afhayeen xogaye iyo qof qaabilsan xiriirka caalamiga ah inta kalena waa xubno waana guddigaasina waa guddi kumeel gaar ah oo markii la gaaro in murashaxiinta oo dhan la isla helo waxaa la samayn doonaa golo rasmi ah arrinta labaadna waxay ahayd inaan soo saarnay bayaan bayaan ku wajahan aragtidayada doorashada la filaya dhowaan inay jubbaland ka dhacdo bayaankaasina laba qodob oo muhiimu ka kooban yahay midi waxaa weeyaan qodobka nabadgelyada ahmiyadda ay leedahay inay shacabku nabadgelyada ilaaliyaan iyo maaragtay nabadgelyada iyo amniga murashaxiinta in la ilaaliyo doorashada amnigeeda in la ilaaliyo oo xil dadkao dhan saaran ah dowladda jubbaland saaran murashaxiinta saaran ciidanka ciidamada kala duwan ee soomaaliyeed saaran kuwa amisom saaran arrinta nabadgelyada si looga shaqayn lahaa maamulkuna waxaan ugu baaqaynaa inuu ixtiraamo xuquuqda murashaxiinta habsemu socodka ololahooda doorashada waxaynu ognahay hadda ka hor in murashax seeraar lagu xadgudbay murashax xidig xildhibaan xidig haddana waxaa ugu dambeysay murashax qorax oo saan ognahay isagana maaragtay xadgudub lagu sameeyey marka arrintaasi arrin la aqbali kara ma aha waanaan uga digaynaa maamulka waxyaabaha noocaas oo kalea wax fiican ma aha dalku waa xor dadkuna waa xor waxayna xaq u leeyihiin inay soo bandhigaan aragtidooda ku wajahan doorashada ayadoon la carqaladayn waaya waxaa jira musharaxiin badan oo dalkii ku sugan kuwaas qayb ma ka yihiin madashan aad samayseen maya hadda intiis heshay ayaa ku jira laakiin waanu u gudbinay waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala inaan isku biirno oon wada shaqeyno insha allahu tacaala isku mabda baana isku meel baan wax u wadnaa marka idinku maxaad ka qabanaysaan nairobi goormaad tegaysaan meeshii doorashada ay ka dhaceysay ee jubbaland waa loo wada socdaa ragga qaar ka mida wayba ka yimaadeen jubbaland qaarna hadday u socdaan waa la wada socdaa insha allah sida ugu dhaqsaha badan ayaa loo aadaya insha allah xilligii wuu soo dhowaaday wakhti badanna ma harin muxuu yahay qorshaha musharaxiinta musharaxiintu waxay isu diyaarinayaan inay bilaabaan eh, ololaha ololahoodii doorashada Eh, laakiin waxaa jirta caqabad eh, ka taagan eh, magaalada kismaayo taasoo ayna murashaxiintii si xor ah aysan dhaqdhaqaaq u samayn karin shirana u samayn karin looguna soo dhoweyn karin marka qodobada aan ka hadalna waxaa ka mid a in musharaxiintu eh, ay si habsami u socdo oo xor ah ay kaambeynkooda u gutaan oo aan la qashqashaadin eh, amnigoodana la sugo ayaa ka mida marka qodobada aan dhiiri gelinayna taasaa ka mida waxaa ka mid a eh, habraaca doorashadu inuu noqdo mid xor iyo xalaal ah Eh, waxaan aada uga soo horjeednaa qodob baryahan laisdhex waday eh, oo la yidhaahdo halkii xildhibaan ee baarlamaanba saddex qof baa lasoo saaraya arrinkaasi xildhibaanada eh, lagu soo xulaya noocaasa waa arrin khaldan oo ka soo horjeeda dastuurka jubbaland iyo kan dowladda federaalka iyo qawaaniinta caalamiga ah murashaxiintuna arrinkaa way ka soo horjeedaan odayaasha dhaqankuna way ka soo horjeedaan waxaanan ugu baaqaynaa odayaasha dhaqanku inay doorkooda qaataan oo aan lagu qasbin waxayna rabin iyaga ayaa odayaashii reerka ah qof alla qofkay u gartaan inuu xildhibaan beesha u noqdo qofka keliya inay soo xulaan baan ayaan ugu baaqaynaa marka qodobada iyo sidii loo xalin lahaa baan ka hadlayna maamulka jubbaland wuxuu sheegay in ammaanka musharaxiintu ay ayagu sugayaan oo magaalada amnigeedu ay aada u ilaalinayaan Eh, sidaas darteedna ay uga hortegayaan in magaaladu zaxmadeeda iyo maadaama al-shabaab ay ka dhow yihiin deegaanka sidee u aragtaan Eh, waa hadal eh, dhinacna sax ka ah dhinacna khalad ka ah Eh, waa sax eh, dowladda jubbaland ayaa xil ka saaran yahay eh, amniga ilaalintiisa hadday tahay doorashada hadday tahay murashaxiinta hadday tahay shacabkaba laakiin eh, murashaxiintu eh, kuma kalsoonaan karaan eh, nin murashaxa ragu isagu usoo diray oo isagii laftigiisu murashaxoo tartamaya amniga guud ha sugaan laakiin murashax kasta wuxuu u baahan yahay ilaaladiisa gaarka isaguu ku kalsoon yahay inuu helo taasaan ku baaqaynaa guddiga doorashada ma la kulanteen weli idinkoo musharaxiintii ah oo ma kala hadasheen arrimaha doorashada iyo qaabkii wax ku socdaan Eh, guddiga doorashada marka ugu horeysa bayaanka waxaan ku sheegnay qaabkii lagu soo saaray inayna qaab saxa ahayn Eh, waxay ahayd in lagala tashado dadka stakeholderska oo ay ka mid yihiin murashaxiinta oo ay ka mid yihiin ururada bulshada haweenka eh, odayaasha in lagala tashaday ahayd En, haddana saasooy tahay waanu la kulannay oo waxaanu annagoo murashaxiinta qaar ka mid ah intaan golahan la aasaasin ka hor baan la kulannay waana kala hadalnay waxyaabaha maaragtay aanu u aragno inay eh, khatar ku tahay doorashada sida eh, xorriyadda uu murashaxu u leeyahay inuu ololihiisa eh, fushado oon ay muhiim u tahay inaan la qashqashaadin lana dhibin iyo barnaamijka saddexda xubnood in halkii baarla- halkii qof eh, xubin baarlamaanba lasoo saaro inaan aqbali karin labada qodob waa u sheegnay maxamed ibraahim shakuul oo u warramayay qadar maxamuud xareed oo ku sugan magaalada nairobi ayuu kaasi ahaa
halkan dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ku dhowaad soddon kun oo arday ayaa u fariistay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee somalilan imtixaanka ayaa waxaa daahfuray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo mas-uuliyiin kale oo iyagu booqday qaar ka mid a iskuullada waxbarasho ee imtixaanada furme- ee u furmeen wariyaha v o eda khadar maxamed cakule ayaa warbixintan kasoo diray hargeysa ku dhowaad soddon kun oo arday ayaa u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare ee somalilan ardayda u fadhiisanaysa imtixaanka ayaa subaxii hore ee saaka ku xaadiray goobaha loo asteeyey inay ku galaan imtixaanka shahaadiga goobtan waxaa ku gelaya ku dhowaad afar boqol oo arday kuwaasi oo isugu jira fasalada afraad ee dugsiyada sare iyo fasalada sideedaad ee dugsiyada hoose dhexe waxaana wejiyadooda laga dheehan karaa diyaargarow iyo kalsooni ay ku qabaan imtixaanka shahaadiga ah ee ay u fadhiisteen saaka gudoomiyaha imtixaanaadka somalilan daawud axmed faarax ayaa sheegay in sidii loogu talagalay uu saaka guud ahaan gobolada somalilan uga bilaabmay imtixaanku wakhti isku mid a bari ilaa galbeed xaggaa gal- bari waxaa noogu bariyeeya oo saacadda iminkaan joognaa uu ka bilaabmay magaalada la dhaha buraan xaggana waxaa noogu galbadeeya zayda mudane muuse biixi cabdi ayaa furay imtixaanaadka bushqadii koowaad agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska axmed abokor ayaa v o oga warramay tirada guud ee ardayda u fadhiisata imtixaanka saaka sanadkan ardada u fadhiisanaysa imtixaanaadku waxa weeyaan lix iyo laba sagaal iyo labaatan kun shan boqol iyo lix iyo afartan arday iyada hoose dhexe waxaa u fadhiisanaya sagaal iyo toban kun siddeed boqol iyo toddobaatan iyo arday xagga dugsiyada sarena u fadhiisanayaan sagaal kun lix boqol iyo toddoba iyo lixdan lix iyo toddobaatan arday muune saleebaan caynaan waa mid ka mid a ardayda imtixaanka saaka u fadhiisanaysa waxay u sharaxday v o a dareenkeeda waxaan dhigtaa iskuulka sheekh cali ibraahim waxaan ahay fasalka ayr ee iminkana waan ku faraxsanay taxaanku suu socda waalidku waxa uu kaalin weyn ugu jiraa diyaargarowga ardayga imtixaanaadka u fadhiisanaya isagoo qayb ka ah kalsoonisiinta guusha uu ardaygu ku hanan karo inuu gudbo imtixaankan hooye fadxiye axmed maxamuud waxa ay cabbiraysaa dareenkeeda waalidnimo wuxuu yahay doorka waalidka iyo imtixaanka udhexeeya de waalidku haddaanu dabada ilmaha ka soo riixaynin oo aanu ilmihii soo dhiiri gelinaynin oonu ilmihii draydkii soo siin oonu ilmihii qalinkii soo siin oonu ilmihii soo quraacsiinin ilmihii maba iman kara dee dugsigii isagoo maxay ahde yacnihii dee wuxuu imanayaa isagoo kala kacsan haddaan ilmihii oo dabada laga riixayo oo aan la ag taagnin la berber taagnin aanu imanin iskuulkii aanu iman waayo ardaygana macallimiintii hore ugu dhigaysay ma arkayo maxay ahayde ciddii uu la soo shaqaynayay intaasoo sannadood ma arkayo wuxuu imanayaa cid kale ayay iswajahayaan oo fasalladii ugu soo gelaysa marka ardaygii de imtixaanka shahaadiga qof kastoo soo galayba wuu garanayaa inuu yahay maxay ahayde weji ardayga maalintaa dee ku cusub oo ku adag inuu yahay marka ardaygu maxay ahayde waalidku waa dee halka waa bointka ugu horreeya uu ka soo dhaqaaqayaba weeyaan gurigaana ilmaha looga soo sheegaa waxdee gurigu waa halka ilmaha laga laga xumeeyo ama laga wanaajiyo weeyaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ku qaybiyey nuqul ka mid ah imtixaanka dugsigii uu ka baxay saddex iyo konton sannadood ka hor oo ah dugsiga biyo dhacayga sare maanta halkan waxaanu laba qodob mid waa hambaryadiinna midna waxaanu dabbaaldhegayaa sannad guuradii ka soo wareegtay maalintii imtixaanka shahaadiga ee dhexe aanu fadhiistay kalaaska ah halkaa jirta iyo sagaal boqol iyo lix iyo lixdan qiimaha subaxdan oo kale aan sidiinaa werwersanaa oo aanan soo quracan oo xabad lixooxda aanan iga degin oo aanan habeenkii seexan oo talow maxay noqon oo kalow mid ahaa maxaa la yidhi markaasaa la yidhahdaa hebel baa imtixaan heli baa la yidhi markaasaad soconaysaa intaad wax akrisayd baad waayaysaa khadar maxamed cakuule v o a hargeysa
waa tahay markana ku soo dhowaada codka baxsan guuled simba iyo heeska gufaaco
ortay gobod iyo sagaadha dhulko ku gaylamo milga raaxanahay galool gandawey gaduulula gamuunka jacaylku igilgila go'doomay dartaawan gardaya ka goostegayawaan gees maraya ah gablay talada ku gowdahayaa ah gaadho baan isdhihaa isdhidhaadi baanu gurtaa wangeediyawawa waan guurasadawawa waan sku gananowawa waan gaabinayaa way gurmalayde waan isgaabaya giraan xidhan baan ku guudardayawan geediyawawa waan kuursadaawawa waan soo gananowawa waan gaabinayaa way gurmalayde waan isgaabaya giraan xidhan baan
heeskaasi uu nagu luqaynayay fanaanka guuleed simba ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadeed oo saaka idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tani kulanta damba waxaad leenahay sidaas iyo nabadgeliyo
dhaqanka gobonimay la gaara tahayo dhashiegado iyo wagadu curdino inkaan ka garaabi muu garanine eriya guri wacan guulow nabube hablaha geygay dhanka gobanimay la gaara tahayo dhashiigado iyo wagadu curdino ninkaan ka garaabi muu garanine eriya guri wacan guulow nabube aanad xibon qalbigu godlado hesiya gabayba hanu kala fuulo garadakiyo maankii way galatee cakuya gocoshada halkeen ka galaa